galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha januari sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno qoysas saddex ah oo dad gaaraya shan iyo toban qof ay uga dhinteen dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gado saddex qoysaa meesha ku dhintay qoys waa qoyskayga labada qoysoo kalena waa dad aanu qaraabana ahayn derisna ahayn oo guriga kusoo gabaad u soo aaday inay xabadda saga dadaan gurigay wada galeen dadku ku wada gadanayeen dad labaatan iyo kow meelahaasa
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo saamaynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo soomaaliya aaminsanahay inay saameyn ku yeelan doonto maadaama uu heshiiska caynka ka dhacay khaliijka annagoo og siyaasada soomaaliya inayna ku fadhinin mabaadi ay ku salaysan tahay in mar walba saan ogeyn la doorto ninka wax bixin kara ee dowlada shisheeya wax usoo dhiibaan mar walba ku guuleysto kursiga sidoo kale waxaad maqli doontaan baarayaasha hay-adda caafimaadka adduunka ee ku raad jooga asalka waxaa keenay xanuunka coronavirus oo maanta howshooda ay ka bilaabatay magaalada wuhan ee dalka shiinaha kadib laba toddobaad oo ay karantiin ku jireen xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu aynoo hayso sahre ciidla nuur
hay-adaha qaramada midoobey ayaa sheegay in qiyaastii ku dhowaad hal milyan iyo badh caruur itoobiyaani ay weli la dhibaataysan yihiin xaalado bini-aadantinimo oo ka soo gaadhay dagaaladii ka dhashay gobolka tigray ee dalka itoobiya hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta qaramada midoobay ee yunisef ayaa sheegtay in xaaladda carruurtaasi ay kasii darayso maadaama oo ay xadidan tahay galaangalka loo yeelan karo deegaanada ay ku sugan yihiin wararka laga helaya gobolka ismaamulka tigreyga ee dalka itoobiya ayaa aada u yar taasina waxay keentay in hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarku ay xog dhammaystiran oo ay ku howlgalaan ka waayaan xaaladda dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay colaaduhu ka jiraan warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dhammaan caruurta kale ee reer itoobiya ee dugsiyadii waxbarasho ay ku noqdeen markii la qaaday xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban dartii loogu soo rogay goobaha waxbarashada balse ardayda ku dhaqan gobolka tigrey aanay weli dib ugu noqon goobihii waxbarashada geesta kalena warbixinta ayaa lagu sheegay in nafaqadara ay hayso caruur tiro badan oo ku dhaqan dalka itoobiya iyada oo boqolkiiba toban caruurta da-doodu ka yar tahay shan jir ay nafaqadaro baahsani ay saamaysay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa soo bandhigay qorshihiisa dardargelinta kaalinta maraykanku ka qaadanaya isbeddelka cimilada dunida madaxweyne biden ayaa saxeexay markii uu xafiiska la wareegay saddex wareegto oo midkood dhigayo higsiga maraykanka ee marka la gaadho labada kun iyo shan iyo soddonka in hawada laga nadiifiyo kaarboonka iyo wasakhowga master biden ayaa sidoo kale saxeexay hindise lagu dhowrayo xuquuqda saynisyahanada aqalka cadi wuxuu sheegay in sayniska laga fogeynayo siyaasadda islamarkaana ah ay saynisyahanadu xor u yihiin samaynta baadhitaano iyo raadinta xogo cilmi ku salaysan oo ay u madax bannaan yihiin madaxweyne biden wuxuu sheegay in maraykanku dib ugu noqonayo heshiisyadii wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida ee baris balse uu intaasi ku daray in dadaalka baariska sakow maraykanku uu samaysanayo qorshayaashiisa u gaarka ah ee muddada dheer ee wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada iyo saameynta uu dunida ku yeelanayo gaar ahaana deegaanka iyo hawada dowladda waddanka afghanistan ayaa soo dhoweysay madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden iyo xukuumaddiisa waxaana sheegeen inay rajo weyn ka qabaan in maraykanku sii wado dadaaladii nabadeynta ee dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan ee uu bilaabay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sanadkii labadii kun iyo labaatankii ayay guddiyo ka socda dowladda waddanka afghanistan iyo hogaamiyeyaasha ururka taalibaan ay iskugu yimaadeen heshiisyo dhowr ah oo xabad joojeen oo maraykanku hormood ka yahay mas-uuliyiinta iyo shacbiga dalka afghanistaan ayaa dowladda maraykanka ugu baaqaya in la sii wado geeddi-socodkii nabadeynta ee dhinacyada muddada dheer ku dagaalamayay dalka afghanistaan maraykanka ayaa badi ciidamadiisii ka joogay dalka afghanistaan kasoo kaxaystay sida uu qorshuhu ahaana waxaa lagu tala jiray in marka ay saldhigto nabadgelyada dalkaasi afghanistaan ciidamada maraykanka ee dalkaasi ku sugan gebi ahaanba laga soo kaxeeyo
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidlo nuura warka caalamka ah ee nala socodsiinaysay halkaad nagala socotaana oo laanta af soomaaliga e v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilowne war murtiyeed ay si wada jira u soo saareen xalay saqdi dhexe maamulada jubbaland iyo puntland ayay ku soo magacaabeen guddiyadii doorashada ee muddada laga sugayey guddigan doorasho ee labada maamul oo ka kooban min siddeed xubnood ayaa waxa ay qayb ka noqon doonaan guddiga doorasho ee dowladda ay horey u magacowday war murtiyeedkooda waxaa noo soo akhriyey oo soo koobaya wariyaha v o a garowe nuux muuse birjeeb qoraalka ay labada maamul soo saareen oo soo baxay xalay saqdhexe xilliga soomaaliya ayay kaga hadleen doorkii iyo wadahadalladii soo qabsoomay ilaa shirarkii dhuusamareeb war murtiyeedka labada maamul ayaa lagu yidhi magacaabista xubnaha guddiga dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen ayaa hareer marsanaa habraacyadii lagu heshiiyey ee magacaabista iyo maamulka guddiyada doorashada dowladda federaalka ayaa sidoo kale wadatasho la-aan ku magacaawday ayaa lagu yidhi qoraalka guddiga maamulka doorashada kuraasta somalilan iyo in dowladdu qalqal amni ka abuurtay sidii doorasho uga qabsoomi lahayd gobolka gedo arrimahan ayaa waxaa ka dhashay bay yidhaahdeen khilaaf sababay inuu dib u dhaco fulinta heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebteembar ee sanadkii tegay lagu gaaray magaalada muqdisho qoraalka labada dhinac ay soo saareen ayaa lagu yidhi puntland iyo jubbaland waxay dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ee hareeyay fulinta heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebteembar iyo habraacyadii lagu heshiiyey puntland iyo jubbaland waxay dib u dhigeen magacaabista guddiyada maamulka doorashada ee heer puntland iyo jubbaland inta laga wada hadlayo arrimaha laysku khilaafsan yahay war murtiyeedka ayaa lagu tilmaamay in xubnaha beesha caalamka ugu horeeyo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay james iswan ay door muhiim ahi ka qaateen sidii madaxda wadatashiga qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen loona xalin lahaa khilaafka jira iyo in maamulada puntland iyo jubbaland ay soo magacaabaan guddiyada si ay qayb uga noqdaan qabsoomidda shir wadatashi oo si guud loogu xaliyo dhammaan qodobada lagu muransan yahay warmurteedka waxaa lagu yidhi jubbaland iyo puntland ayagoo tixgelinaya waqtiga xasaasiga ah ee lagu jiro una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay waxay shaaciyeen guddiyada maamulka doorashada hase yeeshee waxaa nasiib darro ah bay yidhaahdeen in madaxda dowladda federaalka ah ay ka cagajiidayso qabsoomidda shir lagu xaliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada dalka warmurteedka waxaa lagu yidhi haddaba waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed saamilyada siyaasadda soomaaliya iyo beesha caalamka la socodsiinayna in puntland iyo jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay oo lagu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo horey usii wada hanaanka dhismaha dowladnimada soomaaliya sidaa daraaddeed waxay yidhaahdeen waxaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ugu baaqaynaa in shir deg deg ahi laisugu yimaado magaalada muqdisho soddonka januari sanadkan labada kun kow iyo labaatanka si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada waxay yidhaahdeen waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa in gacan ay ka geystaan in dalka laga badbaadiyo sida ay sheegeen khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro sideedda febraayo labada kun kow iyo labaatanka iyadoon heshiis laga gaarin qabsoomidda doorashada dhinaca kale labada maamul ayaa isla xalay mid walba dhankiisa magacaabay guddiyadii laga sugaya ee doorashooyinka heer federaal iyagoo mid walba soo gudbiyey min sideed xubnood maamulka puntland ayaa sideed xubnood uu soo saaray laba ka mid ahi waxa ay yihiin haweeney halka jubbaland sideedda xubnood ay mid ka mid ahi tahay haweeney nuux muuse birjeeb v o a garowe dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan xalay la xiriirnay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya si ay uga jawaabto eedaha loo soo jeediyey ee warmurtiyeedkan ku jira inkastoo aysan noo suurtagelin saakayna mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda warfaafinta oo ay v o edu la hadashay waxa ay ku gaabsadeen in madaxda sare ee dowladda ay shir ka leeyihiin arrintaasi maanta jawaabna ay ka soo saari doonaan marka madaxdu ay go'aan ka gaarto
haatanna beled xaawo afar iyo toban qof oo toban ka mid ay carruur ahaayeen oo ka soo jeeday saddex qoys oo ehello isu ahaa ayaa ku geeriyooday habeen hore madfac ku habsaday guri ay rasaasta kaga gabanayeen oo ay ku wada sugnaayeen degmada baled xaawe gobolka gadow xilli uu dagaal dhex marayay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ka amar qaata maamulka jubbaland oo sida ay goobjoogayaal sheegeen ee gacan ka helayay ciidamada kenya inkastoo ay dowladda kenya markii dambe beenisay lix qof oo isla madfacaasi ku dhaawacmay oo loo qaaday muqdisho ayaa sida la sheegay mid ka mid ah uu markii dambe dhaawacii soo gaadhay u geeriyooday taasoo tirada dhimashada qoysaskaasi ka dhigaysa shan iyo toban qof saare cabdi axmed oo joogta washington ayaa la xidhiidhay aabba ku waayay shan carruur ah dagaalkaas iyo weliba qaar ka mid a ehelada qoyska ay dhibaatadu gaadhay warbixintan ayaanay noo diyaarisay saddexdan qoys oo u badnaa carruur iyo dumar ayaa markii abbaare ay ahayd kowdii habeennimo amaba toddoba saac xilliga soomaaliya sida ay ii sheegeen ehelada rasaasta marka ay ka bilaabatay magaalada waxay isugu tagaan hal guri oo sar ah maadaama ay ku noolaayeen guryo cariish ah oo intooda badan ay nafta ku simi weysay inay kusii jiraan hubka darandooriga u dhacaya awgeed cabdiweli maxamed turmaag oo ah aabbaha dhalay shan caruur ah wuxuu ii sheegay in ilmihiisa ka dhintay ay ahaayeen saddex asaga uu dhalay iyo laba waalid uu u yahay oo walaalihiis ay dhaleen kuwaasi oo la noolaa walaal aniga dadka meesha ka dhintay oo dhan way iga dhinteen dad wada ehelahay ahaayeen laakiin reer cabdiweli shan qof waa ka dhimatay saddex qof oo kamida waa ilmo cabdiweli labada qof oo kalena waa dad aan waalid u ahayo midna abtibaanu ahaa midna adeer baanu ahaa dad dumar oo waaweyn oo hooyoy laba ahaa rag waaweyn oo qaangaaran oo ninbaa ahaa kale waxay ahaayeen caruur isugu jira wiilal gabdha iyo wiilal dadka guriga soo gabaadsaday waxa ay ka koobnaayeen laba iyo labaatan qof cabdiweli maxamed waxa aan weydiiyey sida dadkan ay isugu yimaadeen goobtani markii hore halka guriga ah iyo xaalka sida uu ahaa madfaca ka hor waxaan ahayn dad derisna ah ehelna ah oo saddex qoys ka kooban qoyskayga oo guriga deganaa iyo laba qoys oo qaraabo aan nahay gurigana kasoo qaxay dadka saddexdaas qoys bay ka koobnaayeen dadkaas walaal waxay isugu imaadeen meesha gabaad bay guriga usoo aadeen qol baa dadku wada galeen ay ku gabanahayeen qolkii ayagoo ku jiro xabadii dhacaysay iyo dagaalkii iyo wixii lasu wadaarsanaya uga gabanaya ayaa waxaa ku dhacay gantaal ay soo rideen nimankii meesha isku dagaalaya qayb ka mida gantaalkaasaa guriga ku dhacay gurigu wuxuu aha guri dhagaxa dhulkiisuna mutuleel yahay halkaasaa dadkaas ku dhammaadeen ka sokow qoyska cabdiweli maxamed waxaa iyaguna halkaasi ku baaba'ay oo hal qofa uusan ka badbaadin qoys ka koobnaa lix qof oo isugu jireen hooyo iyo ilmaheeda iyo sidoo kaleeto hooyada hooyadaasi sii dhashay oo waayeel ahayd qoyskaasi hal qofa kama uusan badbaadinin waxaana xaaladooda wax laga weydiin karaa oo keli ah dadka dariska la ahaa iyo sidoo kale dadka ka badbaaday madfacaasi ee ay guriga wada gabaadsadeen aadan cumar barqadle waxa uu ka mid yahay dadka ehelka u ah qoysaskaasi meeshaasi ku le'day wuxuu iiga waramay qoyskan ayaguna sida gaarka u baaba'ay
saddex qoys kor ahaan ehelkooda waxay ahaayeen qoyska baaba'ay waa qoys ka koobnaa laba hooyo oo isdhalay oo hooyo kamiduhu ay ahayd hooyadii cidda dhan mas-uulka ka ahayd oo haysay islamarkaasna qoyska dhan ayadu ay lahayd insha allahu ilaahay maaragtay baa iska lehe qoyskii iyada ay lahayd oo ay gacanta ku haysay hooyadeed iyo waxay iyadu dhashay iyo waxay habaryar u ahayd iyo waxay eedo u ahayd oo awlaad intiba ah dadkaas iyada ah oo lix ruux ka kooban hal qofa kama bixin waxay ku baaba'een goobtii uu madfaca ku qabsaday saddexda qoys oo dhamaystiran ma garan marka qoysaska kalea wax u badbaadeenee qoysaska qoys ka mida qofbaba kama soo noqon qoyskan isaga ah saasay ku baaba'een ma garan cabdiweli maxamed turmoog xaaskiisa farxiye cabdulaahi caynab waxa ay ka mid ahayd dadkii yaraa ee ka haray gurigaasi laba iyo labaatanka qof ay ku jireen ee madfaca uu ku dhacay waxaan codsaday laba cisho ka hor inaan waraysto hase yeeshe iimeysa suuroobin oo waxay ii sheegeen dadka ehelka la ah inay qabto aan fariirka iyo naxdinta ka dhalatay markii dadkii ugu badnaa ee kula jiray qol ee hal mar madficii kusoo dhacay ee ku leedeen mar qudheeda xaalkeeda caafimaad aan wax ka weydiiyey seegeeda cabdiweli ayuu sidan iigu jawaabay waanaan dareemaynaa dee murugo oo qalbigu waa ma degena hooyadii gabdhaha carruurta dhashayna waa wayna fiican tahay wayna iska murugaysan tahay oo qalbigu aad buude meeshay joogto ayada oo dhibkii baa ka dul dhacay laakiin aniga meesha ma joogin mar dhib fara badan baan dareemaynaa oo dadka naga baa dhammaaday oo olaadnamiga baa dhammaatay dhinaca kale marka la fiiriyana waa ku samraynaa oo qadar ilaahay weye xaaladda adag iyo masiibada qoysaskan ku dhacday ma jirto ilaa iyo haatan cid qaadatay mas-uuliyadeeda iskabadaaya ma jirto cid iyaguna sheegato mas-uul dowladeed amaba kuwo maamul oo si gaara haatan ugu soo tacsiyeeyey dhibaatada gaarta reerkan dadka ehelkaa oo islaamkaa oo oo shacabkaa oo magaalada degan oo ama ganacsatada ah ama culammada ah ama dugsada noocyadeeda kala duwan oo shacabkaa waa noo tacsiyeynayaan waa noo imaanhayaan waana soo salaamhayaan laakiin wax maamula iyo wax dowlada iyo wax nidaam ka socda maamul oo noo yimid midna ma jiraan ugu dambayntiina aaba cabdiweli maxamed rumaag ayaa ii sheegay in haddii uu waayo caruurtiisa uu codsanayo in la badbaadiyo caruuraha kale ee soomaalida ah islamarkaasina laga baaqsada ayuu yidhi masiibo sidan oo kale iyo dagaal haleelo saqdhexe haween iyo caruur oo aan iyagu waxba galabsan madaafiica habow ahna ay ku dhacaan waxaan dhihi lahaa dadka dhibkaas geysanaya oo ummadda u geysanaya ilaahi subxaana watacaala haka baqeenoo dadka dhibka haka daayeen dadka dadka maamulahaya oo madaxda u ahoo laga soo bilaabo dowladda federaalka iyo inta ka hooseysana dadkooda shacabka ha u direen baan dhihi lahaa dadka dhiban oo dhibku gaarahayana dhibka ha la qaybsadeenoo soddonkii sane ugu dambeysay soomaaliya ay ka dhacayeen dagaalada joogtada ee dhinacyada waxa ay saameyn xoogan ku yeeshaan dad u badan caruur iyo haween kuwaasi oo intooda badan aan ka barakici karin xataa goobta ay ku noolaayeen marka madaafiic korkooda laga rido aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay
baarayaasha ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta magaalada wuuxaan ee dalka shiinaha waxa ay ku dhammaystireen laba toddobaad oo karantiila si ay u bilaabaan shaqadooda iyagoo raadinaya asalka cudurka faafa ee coronavirus w h o ayaa sheegtay in ujeeddada howlgalka baaritaanka uusan ahayn in shiinaha dusha loo saaro eedaynta faafitaanka cudurkan laakiin ay tahay in la ogaado sida uu ku bilowday si mustaqbalka looga hortago oo loola dagaalamo cudurkan faafa warbixin uu ka diyaariyey xafiiska wararka ee v o eda waxaa inoo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan kooxdan caalamiga ah ayaa bas ka raacay galabta oo khamiis ah hoteelkii ay degganaayeen kadib markii ay u dhammaatay labadii toddobaad ee ay galeen karantiilka shiinaha oo muddo bilooyin ah diidanaa baaqyada ku saabsan baaritaan caalami ah ayaa ku yaboohay helitaan ku filan cilmi baarayaasha kooxda ayaa la filayaa inay dhowr toddobaad ku qaataan waraysiga dadka ka socda machadyada cilmi baarista cisbitaalada iyo weliba suuq lala xiriiriyey in badan oo ka mida kiisaskii ugu horreeyey ee cudurka covid waxa aan halkan ka raadinaynaa jawaabahana badbaadin kara mustaqbalka ma ahan inaan raadinayno dembiilayaal iyo dad la eedeeyo ayuu horraantii bishan sheegay mike ryan oo ah sarkaal sare oo ka tirsan w h o coronavirus ayaa markiisii hore ka dilaacay magaalada wuuha ee dalka shiinaha dabayaaqadii sannadkii labada kun iyo sagaaliyo tobankii wuxuuna tan iyo markaasi ku faafay dunida oo dhan iyadoo in ka badan boqol milyan oo qof uu cudurkani asiibay halka uu dilay ilaa laba dhibic hal milyan oo qof in ka badan boqol iyo labaatan waddan ayaa codsaday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo asalka fayraska iyadoo dowlado badan ay ku eedeeyeen shiinaha inuusan wax badan ka qaban xakamaynta faafitaankiisa waa lagama maarmaan in aan gaarno salka maalmihii hore ee cudurkan safmarka ah uu ka jiray shiinaha waxaana taageernay baaritaankan caalamiga ah oo aan dareemayno inuu noqon doono mid xooggan oo cad ayay arbacadii sheegtay jen saki oo ah afhayeenka aqalka cad dhanka kale waxaa jira walaac ay qabaan wadamo badan oo ku saabsan helitaanka iyo saadka tallaalada lasoo saaray si dadka looga badbaadiyo covid afhayeen sare oo u hadlay dowladda jabaan ayaa khamiistii sheegay in shirkadda astrazenika ay jabaan ku samayn doonto in ka badan sagaashan milyan oo tallaalkeeda ah kaasi oo lagu samaynayo gudaha dalkaasi waxaan aaminsannahay inay aad muhiim u tahay in gudaha dalka laga soo saaro tallaalada ayuu wariyaasha u sheegay xogayaha guud ee golaha wasiirada kastunubu kato jabaan ayaa qorshaynaysa inay iibsato boqol iyo labaatan milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka covid ee ay soo saartay shirkadda asranazika oo kaashanaysa jaamacadda oxford tallaalka ayaa u baahan in qofka lagu mudo laba jeer dhanka kalena midooda yurub iyo shirkadda asrasnika ayaa iskhilaafay toddobaadkan kadib markii ay shirkaddu sheegtay inay jarayso tallaalkii la qorsheeyey in la gaarsiiyo midooda yurub sababo la xiriira daahitaanka wax soo saarkeeda saraakiisha midooda yurub ayaa dalbanaya in tallaalka la geeyo wakhtigii loogu talagalay waxayna ku hanjabeen inay xakamayn doonaan dhoofinta tallaalada lagu sameeyo gudaha midooda yurub ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudew ayaa arbacadii sheegay in madaxweynaha midooda reer yurub ursula vander leyen ay u xaqiijisay in tallaabooyinka midooda yurub aysan saameyn ku yeelan doonin dhoofitaanka tallaalka ee dalka kanada
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo weliba saamaynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo soomaaliya xuseen barre aadan ayaa inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan heshiiska dalalka khaliijka iyo qatar iyo saamaynta uu ku yeelan karo bariga dhexe iyo geeska afrika dalalka khaliijka ee sacuudiga imaaraadka baxrayn iyo dalka masar oo weheliya ayaa heshiis lagu soo celinayo xidhiidhkii walaaltinimo la galay dalka qatar heshiiskan ayaa lagu saxeexay shirmadaxeedkii dalalka khaliijka ee lagu qabtay degmada alcula ee boqortooyada sacuudiga kaas oo soo afjaray go'doomintii ay dalalka khaliijku ku sameeyeen dowladda qatar saddexdii sannadood ee la soo dhaafay haddaba maxaa sababay in xilligan ay heshiiyaan dalalkaasi waxaa arrintaasi falanqaynaya maxamed cali ciye oo ah khabiir ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka norway waxyaabaha ku soo beegay heshiisku wakhtigani waa dhowr arrimood midda koowaad waxa weeyaan in sacuudiga xulafadiisu ay cunaqabatayn aada u ballaadhan saareen dalka qatar labadii kun iyo toddobiyo tobankii taasi oo iminka laga jooga muddo saddex sannadood iyo badh ku dhowaad ah dalka qatar oo wakhtigaasi galay xaalad aada u adag oo lama filan ah dhinac walbana laga xidhay ama laga go-doomiyey laakiin waxaa micniin u noqday ama garab siiyey dalalkii lagu colaadiyey daraaddii ee qodobadii saddexiyo tobanka ahaa ee ay ku haysteen dalalka khaliijku ka midka ahaa waa dalka turkiga iyo dalka iiraan oo dhinac walba taageero uga muujiyey tii waxa ay keentay in siyaasadii qatar ee wakhtigaasi halkii ay la filayeen ama ay la doonayeen dalalka sacuudiga iyo xulafadiisuba ay qatar ka badbaaday saaxadda siyaasadda caalamkana ay kasii dhex muuqatay awooddeeda siyaasadeedna ay noqotay mid sii kordhaysa taas waxa ay kaliftay markaa sacuudigu inuu yaqiinsado halkii uu la rabay qatar markii uu waayey in dib walaalnimada iyo xidhiirkii loo soo celiyo waa mid waa midda labaad maadaama iminka ay socoto sheeko ah wadamada carabtu inay xidhiir wanaagsan la sameeyaan dalka israa'iil haddana waxaa ceeb ku noqotay in iyagii dhexdoodii ay colaadi sii dhex jirto wadamadii golofka ama khaliijkuba aynan isku salbanaaneyn taas waxa ay keentay markaa in dib loo soo nooleeyo siyaasadii khaliijka wadamada carabta ah ee walaalaha ah ee dariskana ay dib isugu soo noqdaan isna gacan qabsadaan si siyaasadda sacuudigu uu leeyahay ee ah iraan in laga soo horjeesto loo sameeyo xulafo laga midaysan yahay oo gobolka ah midda kale ee iyadu ku jirta meeshan waxa weeyaan maamulka donald trump ee wakhtigiisu dhammaaday in uunan ka tegin siyaasad ishaysiya oo ka jirta gobolka ama golofka taasi waxa ay keentay inuu maqaam walba ku dayo sidii isugu soo dhoweyn lahaa siyaasadda dalalka uu hormoodka ka yahay sacuudiga iyo waddanka qatar waxaan ogsoonahay wiilka sodoga uu u yahay inuu ahaa dadka ugu dadaalka badnaa isku soo dhoweyntan iyo dowladda kuweydba taas waxa ay keentay markaa inuu xisaabta ku darsado inuu heshiis wanaagsan ka dhaliyey dalka ugu badan ee ay ciidanka ku leeyihiin qatar iyo xulafada ugu wanaagsan ee ay sacuudiga la leeyihiin iyo imaaraadkaba iyagii oo nabadaysan in maamulka uu ka dego historiga iyo taariikhdana ay u gasho xiisadda khaliijka ayaa saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay sabab u noqotay in warbaahinta labada dhinac uu midba baahiyo dacaayado ka dhan ah dhinaca kale iyaga oo bannaanka soo dhigay arrimo xasaasi ah oo taariikho hore dhacay haddaba suurtagal ma tahay in heshiiskani uu demiyo dagaalkii dhinaca warbaahinta ee labada dhinac waxaa arrintaasi ka faalloonaya maxamed cali biixi oo ah saxafi muddo badan ka shaqeeyey saxaafadda dalka sacuudiga haatanna ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya horta in mid la ogaadaa waa muhiimoo xukunka waddamadani waxa uu u habaysan yahay qaabkan la ydhaahdo centralization oo meel quraataa wax laga hagaa ra'yiga dadka dadweynaha meel quraa laga hagaa sidaa darteed waxaa markiiba la baandheeyey kaararkii dacaayadaha ee la isticmaalayay habeen qura ayayna wax isku bedeleen sacuudiga waxaa jira sheekh caanahoo la xiay lagu xidhay duca uu baraha bulshada kusoo qoray intaan la heshiin weliba imika waxaan umalaynaya muddo inuu xidhan yahay oo uu leeyahay ilaahayo wadamada heshiisii intaa quraataa lagu xidhay marka hadda wax badan baa isbedelay marka warbaahinta caadiga iyo social media labaduba way bedeleen lahjadoodii warbaahintana marka la eego kama dhex shaqayso dee system dimuquraadi a marka waxay ku khasban yihiin in wixii lagu heshiiyo oo ay ka mid tahay joojinta dacaayadaha labada dhinacba ay raacaan dabcan marka waa laga dareemayaa labada dhinacba warbaahintoodu inay ka yar dhimeen laakiin markii hore ayaad moodaa xoogaa inay isku talax tageenoo maxay ahayto meela fogfog ay gaadheen marka imika waxaad moodaa in ay laakiin ay xoogaa labada dhinacba ay ka dhimeen arrimaha xiisaha leh ee ka dhashay heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah dowladda qatar oo shaaca ka qaaday in ay diyaar u tahay in ay dhexdhexaadiso dalalka khaliijka oo sacuudigu uu hormood u yahay iyo iiraan waxaa xusid mudan in xidhiidhka iiraan iyo qatar uu ka mid ahaa arrimihii ugu waaweynaa ee sababay khilaafkii u dhexeeyey qatar iyo khaliijka haddaba suurtagal ma tahay in ay qatar ku guulaysato dhexdhexaadinta khaliijka iyo iiraan waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya cabdilcasiis saalax cumar oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ee bariga dhexe kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxay ku baaqday in la furo wadahadal u dhexeeya dowladda iiraan iyo wadanada khaliijka oo lagu xaliyo mashaakilka ama khilaafaadka u dhexeeya dowladaha khaliijka iyo iiraan taa keliya maahae waxaa kaloo iyaduna maaragtay ku dhawaaqday inay fududeyn karto haddii laga dalbado heshiis dhexmara iiraan iyo wadanka maraykanka iyadoo aan ogsoonnahay inay horey u fududeysay heshiiskii dhexmaray taalibaan iyo wadanka maraykanka khilaafkan ka dhex jira wadanada carabta iyo iiraan waa mid aada u adag waana mid runtii cadowtinimo xuni ay ku dheehan tahay marka qatar siday u fududeyn kartaa arinkaas sideyna ugu guuleysan kartaa arintaasi arrin sahlan maaha waa arrin shaqo badan u baahan inkastoo ay qatar ku guuleysatay inay iiraan la sameyso xidhiir fiican wakhtigii ay cadaawada xuni ay ka dhex jirtay wadanada carabta gaar ahaan wadanka sacuudiga iyo iiraan qatar ay ku guuleysatay inay xidhiir fiican la sameyso taasina ay u suurtagelinayso inay fududeyn karto wadahadal iyo isku soo dhowaansho ay ka dhex abuurto labada dhinac laakiin haddana meesha waxaa jirta kalsooni burburtay oo su-aasha meesha taalla sideed kalsooni loo abuuri karaa oo layskugu iman karaa ayaa maaragtay taalla xidhiir fiican ma u sameyn kartaa mashaakilka u dhexeey maal xallin kartaa taasi waa shaqo badan bay u baahan tahay waana arrin adag marka la eego cadaawadda dhex taalla labada dhinac ee dhinac maaragtay mashaakil siyaasadeed mashaakil diiniyeed tu shakhsi waxyaabo badan oo iska jira awgeed oo u dhexeeya wadanadaas carabta iyo iiraan darteed wax sahlan maaha inay maaragta la odhan karo arrintaas si fudud bay ku dhammaan kartaa laakiin qatar waa waxyaabo badan oo u sahlaya inay fududayso ayay haysataa oo ugu horeyso xidhiirka u dhexeeya iiraan iyo iyo qatar dhinaca kale soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay qatar iyo khaliijka gaar ahaan imaaraadku loolanka ugu jireen in kasta oo dowladda soomaaliya ay mowqif dhexdhexaada ka qaadatay xiisaddan haddana waxaa jirta saamayn laga yaabo in heshiiskani uu ku yeesho siyaasadda soomaaliya ee xilligan sida uu faahfaahinayo doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ah khabiir ka faallooda arrimaha dunida islaamka saldhiggiisuna uu yahay magaaladan washington ee xarunta dalkan maraykanka waxaan aaminsanahay inay saameyn ku yeelan doonto maadaama uu heshiiska caynka ka dhacay khaliijka iyo dowladda qatar annagoo og siyaasadda soomaaliya inayna ku fadhinin mabaadi ujeedooyin iyo ahdaaf ay ku salaysan tahay xabeenka doorashada ninka ugu lacag badan in mar walba saan ogeyn la doorto ninka wax bixin kara ninka dowlada shisheeya wax usoo dhiibaan mar walba ku guuleysto kursiga isagoona wax mabaadi ah wax ujeedo ah aan haysanin marka laga reebo ninkii ka horreeyay in xukunka ka qaado saan ognahay taageerayaasha dowladda waxay sheegaan in dowladda imaaraadka ay mar walba taageerto qolooyinka dowladda kasoo horjeeda oo mucaaradka ah mucaaradka taageerayaashoodana mar walba waxay afka ku dhuftaan dowladda qatar iyo safiirka qatar u joogo inuu taageero xoog leh siiyo dowladda ama administrationka hadda ka jiro waxaan ognahay jornaalo badan oo mareykanka inay kasoo qoreen xataa dowladaha qaarkood labadaas dowladood inay qaraxyo iyo dhibaatooyin badan ee taageero shabaabka iyo kooxaha argagixisada inay usoo fududeeyeen ama siiyeen in lagu tuhmayna way jirtaa waxaasoo dhan markaan isku soo duubno waxaan fahmi karnaa saameyn culus inay ku leedahay heshiiskan hadduu si wanaagsan u dhaco ay dowladahan ka waantoomaan khilaafkooda iyo dhibaatada dhex taalla inay soomaaliya usoo diraan haddii ka joogsadaan wanaag badan iyo kheyr badan baa meesha ka dhalan karaa laakiin kolleyba waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta soomaalida ee u bartay mar walba inay doolar yar siistaan damiirkooda iyo mabda-ooda iyo caqligooda siistaan inay u naxaan shacabka maalin walba meel walba ku dhibaatoonayo doomaha la degayaan badahaas qurbada ku baaba-ay dalkii ku baaba-ay dhallinyarta shaqo la-aanta ay ka waantoomaan inay safaarado iyo dowlado is-haysto danahooda isku haysto marna kalama go-ayaan qatar iyo khaliijka marna kalama go-ayaan waa dad walaalo ah waa dad wada dhashay inaan ogaano laakiin dadka dhammaanaya ee run u qaatay ee doolarka la siinayo waa annaka inaan ka joogsanno siyaasiyiin haddaan nahay ama ujeeddo shisheeyo fulino inaan ka waantoonno ayaan rajaynayaa shacabkana loo nahay
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ay u dhegaystayaal umahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay
waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo sahar ciidla nuur
hay-adaha qaramada midoobey ayaa sheegay in qiyaastii ku dhowaad hal milyan iyo badh caruur itoobiyaanihi ay weli la dhibaataysan yihiin xaalado bini-aadantinimo oo ka soo gaadhay dagaaladii ka dhashay gobolka tigray ee dalka itoobiya hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta qaramada midoobey ee yunisef ayaa sheegtay in xaaladda caruurtaasi ay kasii darayso maadaama oo ay xadidan tahay galaangalka loo yeelan karo deegaanada ay ku sugan yihiin wararka laga helayo gobolka ismaamulka tigreyga ee dalka itoobiya ayaa aada u yar taasina waxay keentay in hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarku ay xog dhammaystiraan oo ay ku howlgalaan ka waayaan xaaladda dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay colaaduhu ka jiraan warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dhammaan caruurta kale ee reer itoobiya ee dugsiyadii waxbarasho ay ku noqdeen markii la qaaday xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban dartii loogu soo rogay goobaha waxbarashada balse ardayda ku dhaqan gobolka tigrey aanay weli dib ugu noqon goobihii waxbarashada geesta kalena warbixinta ayaa lagu sheegay in nafaqadara ay hayso caruur tiro badan oo ku dhaqan dalka itoobiya iyada oo boqolkiiba toban caruurta da-doodu ka yar tahay shan jir ay nafaqadaro baahsani ay saamaysay madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa soo bandhigay qorshihiisa dardargelinta kaalinta maraykanku ka qaadanaya isbeddelka cimilada dunida madaxweyne biden ayaa saxeexay markii uu xafiiska la wareegay saddex wareegto oo midkood dhigayo higsiga maraykanka ee marka la gaadho labada kun iyo shan iyo soddonka in hawada laga nadiifiyo kaarboonka iyo wasakhowga master biden ayaa sidoo kale saxeexay hindise lagu dhowrayo xuquuqda saynis yahanada aqalka cadi wuxuu sheegay in sayniska laga fogeynayo siyaasadda islamarkaana ah ay saynis yahanadu xor u yihiin samaynta baadhitaano iyo raadinta xogo cilmi ku salaysan oo ay u madax bannaan yihiin madaxweyne biden wuxuu sheegay in maraykanku dib ugu noqonayo heshiisyadii wax ka qabashada isbeddelka cimilada dunida ee baris balse uu intaasi ku daray in dadaalka baris kasakow maraykanku uu samaysanayo qorshayaashiisa u gaarka ah ee muddada dheer ee wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada iyo saameynta uu dunida ku yeelanayo gaar ahaana deegaanka iyo hawada dowladda waddanka afghanistan ayaa soo dhoweysay madaxweynaha cusub ee maraykanka joe biden iyo xukuumaddiisa waxaana sheegeen inay rajo weyn ka qabaan in maraykanku sii wado dadaaladii nabadeynta ee dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan ee uu bilaabay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump sanadkii labadii kun iyo labaatankii ayay guddiyo ka socda dowladda waddanka afghanistan iyo hogaamiyeyaasha ururka taalibaan ay iskugu yimaadeen heshiisyo dhowr ah oo xabadjoojeen oo maraykanku hormood ka yahay mas-uuliyiinta iyo shacbiga dalka afghanistan ayaa dowladda maraykanka ugu baaqaya in la sii wado geeddi-socodkii nabadeynta ee dhinacyada muddada dheer ku dagaalamayay dalka afghanistaan maraykanka ayaa badi ciidamadiisii ka joogay dalka afghanistaan ka soo kaxaystay sida uu qorshuhu ahaana waxaa lagu tala jiray in marka ay saldhigto nabadgelyada dalkaasi afghanistaan ciidamada maraykanka ee dalkaasi ku sugan gebi ahaanba laga soo kaxeeyo
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaabana iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban dhallinyarada soomaaliyeed sannadahan dambe waxay dadaal ugu jireen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hoggaanka dalka qaarkood waxay xilliganba xubno ka yihiin madaxda sare ee maamul goboleedyada qaar haddaba fursadaha dhallinyarada ay heli karaan ma tahay mid ka badan fursadihii ay hore u heli jireen waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed barrow xasan waqooyi iyo maxamed shuuriye siyaad labaduba waxa ay xubno ka yihiin waxgaradka gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya xasan waqooyi isbeddelka cusub way ka mid noqonayaan dhallinyarada soomaaliyeed gobol kasta iyo isteed kastaba ha ka soo jeedaan sababtoo ah maanta waxaan dareemi karnaa in baarlamaanka wakhtigiisu dhamaadana dhallinyaro ay ka mid ahayd maamul goboleedyada qaarkoodna inay ka mid yihiin dhallinyaro waxbartay waxaan dhihi karaa marka maantay waxaa la joogaa xilligii dhallinyarada aqoonta loo gudbi lahaa maskax cusub oo fareesho loo gudbi lahaa ayaan dhihi karaa okay waa mahadsantaha xasan haye maxamed shuuriye shakhsi ahaan waxaan dhihi lahaa dhallinyaro fursad u bannaan ee uga qaybgeli karta ma jirto sababtoo a meel wax looga ongolyahayna ma jirin dhallinyaro tii hore haddana ma u malaynaya in wax loo ogolyahay sababtoo ah dhallinyarada waaba baqdinaaba ku jirto marka la fiiriyo siyaasadda waxa hadda ama macnaha ka qaybgalka siyaasadda ama maamuladu waxa ku hartamaya dadkii hore oo hore loo arki jiray wax cusub oo weji cusub u baahan ama dhalinyaro cusub u baahan ama soo jiidasho leh maba ka dhex muuqdaanba dhalinyaradu waxa ku fiicnaad in lagu soo dhoweeyo in dadka la tuso in ay macnaha ay ka qaybgalaan siyaasadda inay tahay wax muhiima sida aanaan ku dirsanno adduunyada kaleeto laakiin markaan u fiirino meesha aan joogno khaasatan iyo soomaaliya iyo haddana meesha aan ka degannahay dhallinyaro wakhtigeedii waxay la tahay inuu dhiman yahay ayna hadda ahayn wakhtiga dhalinyaro siyaasadda ka qaybgeli lahayd
xasan waqooyi waxaa tiri dhallinyarada kaalin ay hadda ku leeyihiin rajana waxaa laga qabaa in tiro badan ay ku yeeshaan sidaa maqlaysid shuuriy wuxuu leeyahay wax rajaa ma jirto malahi
sababtoo ah waxaan ku macnay karaa maamulada qaarkood hadda isteedka aan joogno maamulka ka dhisan gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle waa nin dhallinyaroa mister luqmaan waa nin dhallinyaroa baarlamaanka federaalka waxaan dhihi karaa dad badan oo dhallinyaraha kamida golaha wasiirada dad badan oo dhallinyaraha kamida way jirtaa xiliyo dad hore isaga soo naqsan jireenoo meeshaba ay u oodnayd laakiin waxaad moodaa in la fahmay maantay inaysan dad gooniya maaragtay xirnayn lacag aan la ysku dooro karin laysku dooro karo waxa laysku dooranaya ama lagu imaanaya ay tahay rabitaan bulsho marka waxaan dhihi karaa aniga xilliga la joogo waa xilligii dhallinyarada soomaaliyeed loo baahnaa wax bad meelo badanna haddaba ay ka soo muuqdaan sanadkan soo socdana waxaan qiyaasi karaa baarlamaanka soomaaliya oo federaalka inta badan inuu dhallinyaro cusub oo waxbaratay noqon doono haye maxamed shuuriye horta aniga ta aan qaba fikir ahaan ama sidii hadda u muuqato ilaa laga gaaro xilliga one man one vote dhallinyaro jaanis ay u bannaan ma jirto xilligaas one man one vote marka la gaaro waxay dhallinyarada heli karaan doorasho ka imaanayso shacabka dhexdiisa iyo dadka ay dooranayaan qof allaala qofkii ay markaas rabaan ama u arkaan wanaag dhallinyaradana xilligaas waxay u noqon kartaa janis sababtoo dadka dooranaya one vote one man marka la yidhahdo qof walba oo shaksiyo bini aadano ku nool wuxuu awood u leh inuu codkiisa siiyo wixii wanaaga u arko marka dhallinyaro xilligaasay janis keeni tahay laakiin waqtiga la joogo dhallinyaro uma banaana waaba waaba haddaanba dareemi karnaaba sida dhallinyarada loo cadaadinayo dhibaatada jirto sida macnaha oday lacag haysto oo haysto ii sheeg dhaqaalo fiican oo horena u yaqaana dabeecadaha meelaha laga galo nabadoonnada iyo dadka kaleeto iyo oo lacag bixinaayo oo system uu lacag ku bixina yaqaano
master shuuriye horta maantay ma joogto xilligii lacagta laysku dooro jiray odayaasha siyaasadda waaye araga kulena waxaad moodaa siyaasadday waaye arag ku laheen laakiin waxaad moodaa hadda in kaalintoodii ay xirantay oo maanta ay tahay maalintii dhallinyarada maantay waxaan arkaynaa meelo badan oo jaanisa oo dhallinyaradii joogaan waxaan la dhihi karaa marka aniga waa runtaa way jirtay xilli aysan dhallinyaradu jaanis u bannaanayn dadka siyaasadda waaya aragu oo booska u xirnay laakiin maanta ma xirno xilli lacag laysku doortana ma ahan waa xilli rabitaanka bulshada iyo aqoon laysku dooranayo rabitaan bulsho iyo aqoon xili laysku dooranayo weli soomaaliya ma gaari waa dhimanta hadda waxaa la joogaa xilligii lacagaha la bixinayay waxaa lacagta haysta waa oday qurbo ka yimid ama qof soo shaqaystay oo lacag haysto qoda'diisa ay mar laakiin dhallinyaro oo boorso wado dhallinyaro laakiin maanta dhaqaale ay ku tartamaan nama haystaan ayagoo aqoontii leh kartidii leh laga yaaba inay wax ka fiican waxa dadka hadda jooga ay qabanayan ka wanaagsan qaban lahay ay fadhiyaan awoodna uma laha inay ka qayb galaan sababaha macnaha suuragelinayana waxay tahay ayadoo aysan jirin cadaaladba wixii meesha ka jiroo dhanaba waxa ah musuq maasuq marka dhallinyaro waxay sugayaan aniga aan ka mid ahay waxaan sugaynaa xilliga la gaaro one man one vote xilligaasoo qof walbo oo codkiisa bixinaya markaas oo aan soomaali oo dhan dhaqaale lala gaarayn ama laaluush lala gaarayn xilligaas dhallinyarada jaanis haysata xilligaasay sugaysaa laakiin ma filaayo boqol kiiba boqol in dhallinyara hadda ay ka mid noqon karto siyaasadda socoto iyo xildhibaanada imaan doono iyo dowladda imaan doonto inay ka mid noqon doonto waa laga yaabaa shakhsiyaad si kale ama qaybo kale kasoo galo dhallinyar inay noqdaan laakiin dhallinyaradii laga raba inay siyaasadda hogaamiso sida dunida maanta aan ku noolnahay ka jirto ma laga helayo mana suurtagelayso mana ila aha aniga arintaas xasan maxay kula tahay in dhallinyarada hadda in kaalintooda ay muuqato sida adiga aaminsan tahay waxa sabab u ah in kor ay usoo kacan maxay tahay waxa sabab u ah annaga dadkii hore oo soddonkii sane oo burburka aan ku jirnay soomaaliya soo xakumay waa soo aragnay waxqabadkooda waxay marka ila tahay magaaladaanaan hadda joogno waxaa ka jiro kacdoon la yidhaha kacdoon dhallinyaro waxaa la dhihi karaa kacdoon ka jiro waa kacdoon dhallinyaro waad aragtay banaanbaxyaa magaaladan ka dhaco dhiigkuma daato lama dhagax yeeyo xabaduma dhacdo booraray soo qaataan waxay ka mid tahay aqoontay ka mid tahay waxaan dhihi karnaa marka dadkii hore oon annagu soo arki jirnay siday wax u wadeen maanta inay kasii baxayaan booska sababtoo ah waxqabadkooda bulshadu inta badanba way fahantay warlords iyo hogaamiye kooxeednimaana laysku xukumi jiray aqoon iyo maskax furan layskuma xukumi jirin waxaan dhihi karaa marka maantay dhallinyara waxbaratay ayuu dalku u baahan yahay waana waana aaminsanahay boqolkiiba lixdan baarlamaanka soo socdo ee federaalk oo soomaaliya inay dhallinyaro waxbaratay hogaanka u qaban doonaan walkay wuxuu sheegay in macnaha dhallinyarada kacdoon gobolka uu ka dhacay hadda aan ku noolnahay magaalada beledweyne oo kaleeto oo dhallinyaradii isbeddel ay raadinaysay wax ay sameeyeen taas laftigeed haddaan soo qaadanno waa baabuur afartii lugood ka fadhiyo waay waxa hadda uu sheegayo walaalkay kacdoonkii dhacay wax ka hirgelay ilaa hadda ama wax isbedelo macnaha ay dadkii ku sameeyeen meeshii la joogay saddex bilood ka hor ah ilaa hadda la joogaa marka dhallinyaro waxaan leeyahay waqtigeedii waa dhiman yahay haddana uguma bannaano jaanis kii dhallinyaraha xoogaa isdhihi lahay meeshaa wax ka raadi taladeeda aniga markaan sii waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo ha dhammaadaana dadkan wax wato boorsooyinka jiidaayo oo raadinaya inay lacag ay wax ku helaan ama maamul ama saldane ay ku helaan markaas kadib ayaa dhallinyarada aqoonteedii garaadkoodii waxgalkoodii iyo kartadoodii markaas kadib aa loo tegi doonaa xilli dhallinyaro lama joogo xilli dhallinyaro ee howshi galle lama joogo xilligii waa la joogaa laakiin soomaaliyaba laga ogolaynba siyaasadda soomaaliya lagama ogolo dadka maanta hormoodku ah oo boodaya bal hadda fiiri baarlamaankii labaatan sano ka hor ninkii xildhibaan ahay maanta xildhibaan waay hal nin waxaa laga yaabaa baarlamaanka macnaha aqalka hoose laba boqol talaatan iyo shanta qofooda aqalka hoosaha inay laba boqol ay dadkii hore u joogan yihiin iyo ka badanba oo labaatan sano ay kusoo jireen baarlamaanka yaa waxaa jiro familada ay kasoo jeedaan ama degaanada ay ka yimideen dad aqoonleh oo dhallinyaraa oo diyaarsan oo wax soo bartay oo karti iyo weli caada ee macnaha aqoon ay wax ku wadaan leh looma ogolo booskaas inay galaan waa loo diidan yahay waxaa hor fadhiya dadkii weligood allahood meesha fadhiyey waxay gateen dadkii keenaayey codadka dadkii meesha keenaayay gateen odayaashii dhaqankiiyay gateen waxay sameeyeen ii sheeg wixii dhammaan abaabulkay samaysteen meeluu wax ka bilaabay yaqaanaan hadda saacadda la joogo haddii loo dareero doorasho dadka hadda jooga baarlamaanka fadhiya waxay yaqaanaan booskii laga doonan lahay siday ku geli lahayen meeshaas oo ay kursigaas ku fadhiisan lahayen laakiin dhallinyaro meelay taqaano iyo boosay ka raadi lahayd iyo meelay u dooni lahayd ma taqaano marka waxaan dhihi lahay xilligeedii lama joogo hal qof iyo cod marka la gaaro xiligaas ayay dhallinyarada xilligeedu yahay waa xilliga aan sugayno qofku ilaahay laf oo ku gaarsiiyo mana macnaha labana ah hadda haddana maa xilli ay dhallinyarada sii raadisaba mana qabo in hadda kadib sii raadis aniga waa maasantahay xasan markaa fiiriso waxaad tiri dhallinyarada kaalintooda waa muuqataa rajona waa ka qabnaa in ay soo kororto maxaa is leedahay waxay ka bedeli karaan dhallinyarada xaaladda murugsan ee waddanka ka jirta waxaan isdhihi karaa horta niyahow lacagaan aniga bixinoo laygu dooranaa kursigana waa la fadhinaa wax saxa maahan labaatan sano ilaa xilligii carte nimaa kusoo noqonoqonay dadka qaar xildhibaanada carte lasoo doortayaa jira xildhibaanada soomaaliya ka mid ah waxqabadkoodana annaga waa dareemi karnaa muxuu ahay marka waxaan dhihi karaa kursiga horta in ummadda loogu shaqeeyaa la rabaa dadkuna maanta waxay fahmeen in lacag aysan masiirkooda ku gadan inaan lacag masiirkooda lagu gadano aqoon ay doortaan dadkii hore marka oo hore labaatankii sano waa dareemi karnaa inta wax taqaanaaba yaraydba maanta waxaan helaynaa malaayiin dhallinyaro soomaaliyeed ah oo jaamacada ama dalka dibadiisa wax kusoo bartay ama dalka wax ku bartay oo aan filayno rajaynayno ilaahay idankii inay ayagu hogaanka noo qabtaan ummaduna ay dalkana wax ka bedelaan maaragtay muxuu ahaa waay aragnimo diilo cusub oo uu dalku galo marka aniga waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol ma dhahaayo boqolkiiba lixdan inay dhallinyaro wax baratay ay ka mid noqon doonaan baarlamaanka federaalka soomaaliya isbedel cusub iyo dhismo cusub iyo maaragtay marxalad cusubna insha allah waan geli doona ugu dambeyn shuuriya soomaaliya wax ku maamaado hal xaaraana nidii xalaala ma dhasho baarlamaanka dadka hadda ku jira odayaasha ah aaba waxa ku yimid si qaldan marka inay hadda sax bilaabato waa in loo maro waddo kaleeto oo aadta ka bedelan waxaa la yidhi guriga markii la dhisaayo aas-aasuu leh aas-aaskii hadduu ka qaldamo inuu guriga kor ka saxmo waxawaay waxaan suurogelay waay sida ay dadkan ku yimaadeen si qaldan marka hore ahay dhallinyarana waxay ku imaan kartaa waddo dirita ah oo markii la waddada diritada markaan ku leehay waa ku soo celinaa dhowr mar waddada dirita waxay noqon kartaa markii qof walba uu cod yeesho sida hadda la sheegaa one vote one man marka la gaaro waa marka keliya ay dhallinyarada raja yeelan karta laakiin sida hadda ay ku socoto oday ku fadhiyey labaatan sano ka hor ama shan iyo labaatan sano ka hor xildhibaan soo ahayd ama gabar sidoo kale lamida shan iyo labaatan sano ka hor xildhibaan soo ahayd oo dadkii oo dhan taqaano oo meel walbaba haddii ay intay meesha fadhiisan ay u fadhiso cadaalad darro kursigeed ay tirina waaba dhaxalba ooba ay ay qofkii la rabo lagu sii wareejinayo marka dhalinyara meel ay wax ka sugta maaha baashaan wax isku bedeshay dhaxal mana laga yaabo dhalinyara xilligan inay hesho waxaan dhihi lahaa iibaankii dhalinyarada ha galaano hana sugaano waqtigii cadaaladda ay dhalato oo dadka ay wada sinaadaan oo la gaaro hal qof iyo hal cod dhalinyara xilligeeda lama joogo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af soomaaliga e v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiya oo inoo hayo ibraahim xasan daanduray
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaana markaan uga hadlaynaa qayb kale xanuunka oof wareenka ee nemoniga xanuunkaas oo ah mid halisa haddii aan deg deg wax looga qaban barnaamijku waxaa marti ugu ah dhaktar cabdulaahi sabriyo guure oo ah dhakhtar xanuunada guuda oo ka howlgala cusbitaalka maxaas ee gobolka hiiraan barnaamijkan waxaa qabashihiisa gacan iga siiyey weriyaheena beledweyne xuseen xasan dhaqane waxaana dhakhtarku ka jawaabayaa su'aalo dhegaystayaasha ay ka weydiinayaan xanuunkaasi dhegeystaha ugu horeeya magacaada ku bilow magacaygu waa jaamac axmed cabdulle waxaan joogaa magaalada garawe doctor cabdulahi waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurkan nimoniyada la leeyahay ma baadiyuhu ku badan yahay mase magaalada waa su-aal muhiim oo meesha ku jirta cudurkani nimonia markii la yihahdo reemi iyo reemagaal dadka magaalada magaalooyinka jooga waxay ku badan tahay intaba waa laga hela laakiin dadka baadiyaha ayay aada ugu sii badan tahay sababtay ku tahay dadkaasi dad oo waxaa waayeen oo qol yar oo aada u yar dhammaanta faamilka dhan uu iskula jiifanaayo oo cudurkii hal qof oo ka mido hadduu qabo inta kaleeto ay wada qaadi karto waa aaday ugu nugul yihiin haddana waxaa waaye sida oo facilitiga ama waxyaabaha tasiilaadka ah oo dadku ay u baahan yihiin cudurkaas in looga xaliyana ayagu waa ka fogfog yihiin oo waxawaaye ciyaw ma helaan marka waxawaaye aad iyo aad ayay dadka kaleeto uga khatirsan yihiin cudurkaas ugu nugul yihiin waxaa waaye cudurka marka waxaa waaye baadiyaha ayuu ku badan yahay markii loo fiirsho magaalada bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan yahay doctoorka su-aalihiisa baan dhagaysanayay waxaan joogaa guriceel waxaan doctoorka weydiin lahaa walaale qofka cudurka hadda soomaalidu qaardooxa ay u taqaano oo doctoorka uu limonia ku sheegay haddii qofka uu ku dhaco oo ama nuglaado waxaan ognahay qofku haddii uu xanuunsado inuu nuglaanayo cudur kale oo jaanis ka heli kara maadaama qofkii uu cudurkaas ku dhaco nuglaado cudur kale oo jaanis ka heli karo soo geli kara ma jira oo isaga la xiriira soo mahadsan doctorka salaam su-aal muhiim waaye qofka markuu nimonia ku dhacdo wuxuu yiri su-aashu waxay aheeday cudur kaleeto hor leh oo ka faa'iidaysan kara ma jira haa waa ka faa'iidaysan kara waxaa waaye anemia anemia ama maaragtay qofkii inuu dhiig la-aan uu noqdo maadaama qofkii raashinka uusan si fiican u qaadan karin abateedkiisu hoos u dhacayo raashinka dhan uu ka go-ayo qodobka koobaad cudurka kooda koobaadi kusoo xiga kaas oo soo taagi kara waxaa waaye anemia anemia waaye iyo qaybaheeda kala duwanba maadaama uu qofkii raashinka uusan qaadanaynin marka waxaan kula talinaa bukaanada qaba maxay cudurkaas iyo dadka faamilka ah oo la marka cudurka waxaan kula talinaa dadka oo cudurkaas qaba in ay maaragtay raashinka aysan ka gu-in oo isku dhibaan oo qofkii hadduu qof weyn yahay in waxa isagu isxilqaamo oo raashinka siduu u qaadi jira uu qaato oo daawooyin uu iskala gaaro oo in maxaahayto cudurkii cudur kaleeto kusoo dabadugaalo wixii jaanis uu ka helo arrintii aysan noqonin oo arrintaas uu kasii hortago mid arrin kaloo hor leh midaasuuba la daalandhacayo oo markaa ku dhibaatoonaayo eh mid kaleeto inaysan ku imaan inuu kasii hortago waay oo raashinka inuu si fiican u qaato daawooyinka maxay ahayto ku habboonne uu qaato oo dhaqaatiirta uu la xiriiro maasha allah maantay wadankeena dhaqaatiiru meel walba ay joogaan inuu dhaqaatiirta oo dhakhtarkii ugu dhow uu la xiriiro oo cudurkaas uu iska daaweeyo si fiican uu raashinka uu qaato wuxuu alla siiyey waxaa waaye inuu iskuula dadaalo ayaa wanaagsan marka intaas ayaan kula talinayaa bukaanada cudurkaas qaba iyo dadka markaas faamilka lahoo gacanta ku haya in sida qaabkaas ay ugu dadaalaan si markaa difaacii qofka jirkiisii maxaayata ku jiray uu kor ugu soo kaco
asalaamu calaykum doctoorku waan salaamay waan dhegeysanayay su-aalihiisa sida wacan uu markaasi ugu jawaabayay magacaygu waa cabdulaahi maxamed oo jooga magaalada baydhabo doctoorku waxaan weydiin lahaa maadaama cudurkan bacteria virus ay sababaan keebaa daran
yahay markaa su-aasha soo weydiiyey nimonia waxaa sababaan dhahnay bacteria way sababtaa jermiska loo yaqaano virusku wuu sababaa fangi way sababaan marka bacteriyada iyo viruska ayaa ku badan labadooda ayaa sii daran haddaad leedahay waxaa daran viruska ayaa daran viruska ayaa khatarsan kaas ayaa maxay ahayto qofka emergency gelinayo kan ugu daran asigaas waay marka waxaa waaye waana midka ugu badanba oo ugu tiro badan nimonia marka la yidhahdo viruska ayaa ku badan kuna xoogan marka kaas ayaa ugu khatarsan marka wuxuuna ugu badan yahay oo maxay tahay virusku khatar ahaan uga khatarsan yahay bakteriyada waxaa waaye xagga badashada oo qofka jirkiisa gudihiisa uu ku badanayo ama koobiga uu samaynayo oo aad u fara badan iyo maxay ahayto siftiga jirku markaas uu ka jawaabayo oo iyaduna aada u sii daran marka labadaas qodob ayaa qofka marka khatar gelinaysa oo xaaladiisu ay emergency ay noqonaysaa marka loo fiiriyo bacteriyada waxaa khatarsan oo aada u aad u khatarsan viruska ayaa khatarsan waxaana ugu wacan badashada aan dhahnay iyo qofka jirkiisa oo kusii badanayo ayaa aada u dhaqso badan oo waqti dhow oo markaa aan badnayn ayuu asagu ku badana wuu ku weerari karaa meelo aada u fara badan oo markaas sanbabkii oo qofkii ku neefsanaya ka mid ah intaas aynuu joogto qaybtan barnaamijkeena dhakhtarka weydiiya uu martigu ahaa doctor cabdulaahi sabriyo guure oo ah dhakhtar xanuunada guud ah kana howlgala cusbitaalka maxaas ee gobolka hiiraan intaan mar kale kulmi doonno sidaayay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay markana waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimo ee halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa tan iyo intaenu idaacadda midnimada isugu iman doonna waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka kumanaan kun oo calan oo ay ruuxaysa dabaysha xilligan qaboobaha ayuu joseph robinet biden waxa uu u dhaartay madaxweynaha afartan iyo lixaad ee maraykanka isagoo taagan jaranjarada aqalka capital hill labaatankii bishan aynu ku jirna ee janaayo khudbadii xafladda caleemasaarkiisa madaxweyne biden waxa uu ugu yeeray dhammaan dadka maraykanka ah inay midoobaan si ay uga samata baxaan caqabadaha haysta una sugaan mustaqbalkooda history, faith, and reason show the way, the way of unity. We can see each other not as adversaries but as neighbors.
taariikhda iimaanka iyo sababtuba waxa ay noo iftiiminayaan waddada midnimada waxa uu qof walbaahi kan kale kula dhaqmi karaa si sharaf iyo ixtiraam leh waxa aan noqon karnaa cudud mid ah waa in iskuqaylinta la joojiyaa islamarkaana hoos loo dhigaa xiisadda kulul ee taagan tani waa wakhti taariikhi ah oo xasarad iyo caqabado ay jiraan midnimadana waa waddada keliya ee looga samata bixi karo This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward.
dadka ka baxsan xuduudaha maraykanka ayuu sidoo kale biden u diray fariin We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges.
waxaynu dib u dhisi doonnaa ologeennii waynu la xidhiiri doonnaa dunida mar kale ma ahan in aynu eegayno caqabadihii shalay balse kuwa maanta iyo berri waynu hoggaamin doonnaa ma aha tusaalaha awooddeenna balse awoodda tusaaleheenna waxaynu noqon doonnaa saaxiib xooggan oo la aamini karo oo dhinaca nabadda horumarka iyo amnigaba ah
We'll be a strong and trusted partner for peace, progress, and security.
gelinkii dambe ee maalintaasi madaxweyne biden waxa uu soo saaray dhowr amar madaxweyne kuwaasoo ahaa yool uu madaxa ku hayay mid ka mida waxa uu dib ugu bilaabay ku biirista maraykanka ee heshiiskii cimilada ee baris mid kalena waxa uu ku joojiyey ka bixitaanka maraykanka ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o mid ka mida amaradaasi madaxweyne waxa uu laala xayiraadii socdaalka ee wadamo muslim u badan afrika iyo wadamo kale lagu soo rogay midna waxa uu ku joojiyey dhismaha derbigii xuduudda maraykanka uu la wadaaga mexico ka socday iyo xaaladii deg dega ahayd ee lagu maalgelinayay dhismihiisa hadalkii uu caleemasaarka ka jeediyey madaxweyne biden waxa uu dadka maraykanka ugu yeeray inay meel cusub ka bilaabaan wuxuuna ku tirtirsiiyey inay qoraan sheekada rajada maraykanka in cabsida laga gudbo iyo kala qaybsanaanta oo midnimo loo koco sheekadaasi oo sannado badan oo soo socda buu yidhi laga sheekayn doono ahna inay ka jawaabayso baaqii taariikhda ee ah in dalkeenna maraykanka uu xoojiyey xorriyadda gudaha mar kalena uu u istaagay inuu horyaal u noqdo tan dunida taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka